markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka iyo cabduqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal toddobaadkan ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa xilka ka qaaday laba sarkaal oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda soomaaliya afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim maclimu ayaa sheegay in labadaas xubnood ay kala yihiin agaasimaha shaqaalaha ee hay-adda nabad sugidda cabdulaahi kulane iyo taliyaha hay-adda nisa ee garoonka diyaaradaha cabdiwahaab sheekh cali tallaabadan ayaa imaanaysa markii muwaadiniin soomaaliyeed laga hor istaagay inay ka dhoofaan garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho sida uu sheegay afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim maclimu iyadoo la tixraacayo amarkii uu soo saaray ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble kow iyo labaatankii julaay labada kun kow iyo labaatanka ee sida cad u qeexayay in qof muwaadin ah aan laga horjoogsan karin inuu u safro ama ka soo dego deegaan ama gobol ka mid a jamhuuriyadda federaalk soomaaliya lagana jawaabayo falkii maanta ee muwaadiniin soomaaliyeed looga horjoogsaday si sharci darro ah in ay ka dhoofaan garoonka aadan cadde taas oo xadgudub ku ah amarkii ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo xuquuqda dastuuriga ee muwaadiniintaas ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxa uu xilka ka qaaday kow cabdulaahi aadan kulane madaxa shaqaalaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka soomaaliyeed labo cabdiwahaab sheekh cali taliyaha nabad sugidda garoonka aadan cadde ra-iisul wasaaruhu waxa uu xaqiijinayaa dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed oo ay ku jiraan kuwa maanta safarkooda laga xayiray in ay xor u yihiin in ay u safraan xilli kasta oo ay doonayaan
xilka qaadistan ayaa timi kadib markii isla toddobaadkan ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble uu ka hadlay warar soo baxaya oo sheegaya inay jiraan siyaasiyiin iyo shakhsiyaad loo diiday inay u dhoofaan gobolka gedo isagoo ku amray hay-adda nabad sugidda ee nisa iyo ciidanka booliska inaysan qofna ka celin karin halka ay u dhoofayaan maxamed xuseen rooble ayaa hadalkan ka sheegay markii uu qaabilay toddobaadkan guddiga dib oo heshiisiinta ee gobolka gedo ee ka socday maamul goboleedyada dalka isagoo ka dhageystay warbixin ku saabsan wixii uga soo qabsoomay muddadii ay joogeen magaalada garbaharey ee gobolka gedo muwaadinka xaq ayuu u leeyahay inuu meel kasto ka safro meel kastana uu u safro dalka gudihiisa muwaadinka soomaaliyeed ee musharax ah wuxuu xaq u leeyahay in la dhowro xuquuqdiisa muwaadinnimo in la dhowro fikirkiisa in uu xaq leeyahay magaaladuu rabo inuu ka safro magaalo kalena uu tago waxaan farayaa hay-adaha socdaalka waxaan farayaa hay-adaha amniga booliiska iyo niisa warar badan baa isoo gaaray dhowr jeer oo ah in dad la celiyey meelo kala duwan laga celiyey uma dulqaadan dooni qoftii ku soo baxdo falkaasna tallaabo sharci ayaan ka qaadayaa qofka muwaadinka ah lagama celin karo erebor hadday isoo gaartana shacabka soomaaliyeed anoo kaashanayo tallaabo waafaqsan arrintaas ayaan ka qaadayaa
ra-iisul wasaare rooble ayaa dhinaca kale sheegay in la dhammeeyey ismarwaagii ka taagnaa gobolka gedo kadib markii uu warbixin ka dhageystay guddiga dib u heshiisiinta khilaafka gedo ee ka socday maamul goboleedyada dalka qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa waxa ay ka dhigan tahay tallaabada ra-iisul wasaaraha uu xilka kaga qaaday labada sarkaal ee ka tirsan hay-adda nisa iyo xalka uu sheegay in laga gaaray muranka gedo waxa uu uga dhigan yahay geedisocodka doorashooyinka soomaaliya dhinaca kale war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada danab iyo xulufada soomaaliya ay khasaare u geysteen maleeshiyada al-shabaab war-saxaafadeedka oo ku taariikhaysnaa saddex iyo labaatanka bishan juulaay ayaa lagu sheegay in duqeyn xagga cirka ah lala beegsaday maleeshiyada al-shabaab ee ku sugan inta u dhexaysa deegaanada qoycad iyo xaradheera ee dowlad goboleedka galmudug war-saxaafadeedka ayaa intaasi ku daray in weerarka oo ahaa mid bartilmaameedkiisa aan seegin uu naafeeyey maleeshiyada al-shabaab hubkoodiina uu burburiyey iyadoo dadka shacabka ah aanay waxba soo gaarin howlgalkan ayaa imaanaya iyadoo kooxda al-shabaab ay toddobaadkan ku hanjabtay inay weerari doonaan ergooyinka soo xulaya xildhibaanada doorashada baarlamaanka ee bilaabanaysa toddobaadka soo socda dhinaca kale wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya ayaa shaacisay natiijooyinka imtixaanka shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare ee dalka ee la qaaday dabayaaqadii bishii mey imtixaanka fasalka lab iyo tobnaad ayaa waxaa ka qayb galay afar iyo soddon kun sagaal boqol iyo sideed arday oo ku kala sugan gobolka banaadir iyo maamul goboleedyada jubbaland hirshabeelle galmudug iyo koonfur galbeed waxaa imtixaanka ku haray afar kun lix boqol lix iyo afartan arday ama saddex iyo toban dhibic saddex boqolkiiba ardaydii gashay kuwaas oo badankood ah ardayda dugsiyada gobolka banaadir aan ku soo laabanno dhegaystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka sidaad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhagaysateen ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa xilkaqaadis ku sameeyey laba sarkaal oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda soomaaliya tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii muwaadiniin soomaaliyeed laga hor istaagay inay ka dhoofaan garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kuwaasoo kusii jeeday magaalada garbaharey ee gobolka gedo haddaba ismaaciil daahir cismaan oo soo noqday taliya ku-xigeenkii hore ee hay-adda nisa oo xubintan ila qaadaa dhigaya ayaan weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay tallaabada uu ra-iisul wasaaraha xilka uga qaaday saraakiishaasi tallaabada uu qaaday ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble waxay ka dhigan tahay in uu bilowday isla xisaabtan in awaamirta kasoo baxday madaxda sare ee dalka la tixgeliyo islamarkaasna la dhowro xuquuqda dastuuriga ah ee shacabka ay leeyihiin taasoo u ogolaanayso inay dalka meeshay rabaan ka tegi karaan meeshay rabaanna ay ku noolaan karaan marka waa waa tallaabo wanaagsan oo u horseedaysa dalka in ay jirto isla xisaabtan iyo maaragtay tallaabo laga qaadayo qofkii isku dayo inuu maarata sharciga baalma labadaasi sarkaal ee xilka uu ra-iisul wasaaraha ka qaaday maxay u qaabilsanaayeen hay-adda nisa haddii aada noo faahfaahayso shaqadooda maxay ahayd labada sarkaal ee xilka laga qaaday midna waxa uu ahaa madaxii hay-adda nisa ee garoonka diyaaradaha shaqada shaqada hay-ad nisa ee garoonka diyaaradaha waxa waaye inay la socdaan maaragtay akhbaaraha iyo dadka soo galaya dalka iyo dadka ka baxaya dalka ka baxaya inay ka dhex raadiyaan ka fiiriyaan kooxaha nabadiidka ee al-shabaab in ay controolaan waxyaabaha contrabanka ee dalka soo galaaya ay isha ku hayaan maaragtay si maaragtay dhuumaaleysia iyagoo ku dhex jira shaqaalaha ka dhex shaqeeya ee maaragtay garoonka diyaaradaha sarkaalka kalena waxa uu ahaa madaxa shaqaalaha waxa shaqadiisa ahayd kawarqabka shaqaalaha hay-adda nabad sugidda diyaarinta mushaaraadka maaragtay saraakiisha ka shaqeysa hay-adda iyo iyo maaragtay kormeeridda shaqaalaha inay gudanayaan shaqadooda midkii maaragtay hadba sida ay shaqada markaas ay u socoto shaqa maalmeedka laakiin waxaad moodaa sarkaalkan dambe ee cabdullaahi kulane in uu maaragtay titlekii uu ku magacuunaa title ahayn uu qaatay uu dadka maarata inta badan ay ugu yeeraayeen inuu ahaa tali ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda hay-addana ma laha wax tali ku-xigeena ma lahayn labadii sano ee ugu dambeysay tan iyo markii xukunka la wareegay xukunkaan dhigina tan iyo markii uu la wareegay hay-adda la wareegay agaasimaha hadda jooga ee faad yaasiin xaaji daahir hay-adda ma laha agaasima ku-xigeen waa gartay marka tallaabadaas uu qaaday ra-iisul wasaaraha labadaasi sarkaal uu shaqada kaga eriyey maxay fariin ah oo ay diraysaa fariinta ay diraysa waxay tahay in uu soo noqday isla xisaabtan in saraakiisha dowladda u shaqeeya awaamirta kasoo baxda madaxda sare ay tixgeliyaan islamarkaasna ay dhowraan xuquuqda muwaadinka soomaaliyeed maaragtay noocii doonto ha ahaata ama ha ahaato kuwa dhoofaaya ama ha ahaato kuwa dalka gudihiisa ku nool nooc walba ay ahaato marka waxaad moodaa inay dib usoo laabanayso maxaan ku idhahdaa isla xisaabtankii in dhoweedba ay shacabka soomaaliyed ka sugayeen inay ka arkaan xukuumadooda ismaaciil dhinaca kalena ee ra-iisul wasaaraha wuxuu sheegay in xal laga gaaray ee murankii ka taagnaa gobolka gedo dhowr jeer oo horena arrintaas way soo noqnoqotay marka dhammaanshahaas khilaafka uu sheegay ra-iisul wasaaraha muxuu uga dhigan yahay geedi socodka doorashada dalka waxa uu uga dhigan yahay ko waxaa la rabaa waxaan sugahayo aan in dhaweed ba aan arkaay aan shacabka soomaaliyed aan u dhegtaagayeen falcelinta ay ka samey ka samaynayaan maamulka jubbaland gaar ahaan madaxweynaha axmed maxamed islaan axmed madoobe weli kama uusan hadlin maaragtay guddigaasi wixii ka soo baxay waxaa la sheegay in laba qofood loo gudbiyey oo ah midkood uu magacaabi doono guddoomiyaha gobolka iyo laba qof kale oo maarata loo magacaabi doono meeyarka ama guddoomiyaha degmada garbaharey laakiin weli waxaanan jawaab laga hayn oo in aqbalaadaas maarata maamulka jubbaland gaar ahaan madaxtooyada jubbaland marka waxaan u malaynayaa kolley un aamustaanta laftarkeeda inay aqbalaad tahay lakin waxaan rajaynayaa dalka inuu hore usii socdo si uu dalka ay uga dhacdo doorasho ee kahor dhammaadka sanadkan labada kun kuiy labatanka
kaasi waxa uu ahaa ismaaciil daahir cismaan oo soo noqday taliya ku-xigeenkii hore ee hay-adda nisa isagoo ku sugan gobolka ohio ee dalkan maraykanka ayuu qadka telefoonka igu warramayey dhegaystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
mahadsaned cabduqaadir samakaab oo inoo soo jeedinaya xubintaasi dhacdooyinka toddobaadka